party in Washington saying, Have a great day.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah soddonka bisha maaj sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada geeska afrika qaarkood iyo bogga v o a somaali dhatcom saacadda afrikada bari waa lixdii barkii subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan danjiraha cusub ee dowladda maraykanku ay u magacowday soomaaliya ambasador rigid h riley inta yar aan ka akhriyey waa xubin sare ka mid ah foreign serviceka maraykanka ama wasaaradda state departmentka kana soo shaqeeyey wadamo badan oo ku yaala asia africa europe waa safiir extraordinary planipotentiary oo ah macnaheedu awood buuxda ayuu haystaa
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maamulka xarkaha internetka ee badda hoos mara oo loolan uu ka dhex abuuray maraykanka iyo shiinaha haweenka ruushka ee uurka leh oo dalka argentina u taga sidii ay ugu umuli lahaayeen islamarkaasina ay sharci waddankaasi uga heli lahaayeen qodobadaasi kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa arbacadii si adag u cambaareeyey rabshadaha ay geysteen kooxo hubaysan oo ka dagaalama jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo waxaana uu golahu ka dalbaday in maleeshiyaadkaasi si deg deg ah oo kama dambaysa loo kala diro bayaan ka soo baxay gola madaxweynaha golaha ammaanka ayaa lagu sheegay kadib markii la meelmariyey in wafdi ka socda golaha uu booqday d r c halkaasi oo magaalada kinshaasa ay kula kulmeen saraakiisha dowladda ka hor inta aysan booqan gobolka dagaaladu ay halakeeyeen ee waqooyiga kiifu golaha ayaa sheegay inay cambaaraynayaan sii socoshada rabshadaha iyo xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ay geysanayaan dhammaan kooxaha hubaysan falalkaasi oo ay ka mid yihiin baa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay golaha xukunno dil ah xadgudubyo jinsi ah askarayn ballaaran iyo adeegsiga caruurta ee dagaalada golaha ammaanka ayaa si gaar ah u beegsaday jabhadda m saddex iyo labaatan taasi oo bilihii lasoo dhaafay kordhisay weerarada ay ka wado gobolka waqooyiga kiifu ee xuduudda la leh ruwanda waxaa golahu ku baaqay in ay joojiso horumarka ay samaynayso jabhadda m iyo in ay ka baxdo dhammaanba deegaanada ay qabsatay ninka iska leh kooxda manchester city sheekh mansuur bin zaayid al nahyan ayaa loo magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka dalka imaaraadka carabta iyadoo isku shaandhayn lagu sameeyey xelalka sarsare ee boqortooyo ee dalkan saliidda hodanka ku ah ee ku yaalla khaliijka carbeed sheekh mansuur oo konton iyo laba jir ah ayaa ku biiraya amiirka dubai ahna ra-iisul wasaaraha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin rashiid al maktuum waxaana magacaabistiisu ay kusoo beegmaysaa ku dhowaad sanad kadib markii walaalkii sheekh maxamed bin zaayid loo magacaabay madaxweynaha dalkaasi madaxweynaha imaaraadka carabta ayaa sidoo kale wiilkiisa oo lagu magacaabo sheekh khaalid bin maxamed bin zaayid u magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha abudabi oo ah imaaradda ugu qanisan toddobada imaaradood ee dalkaasi waana xil caadiya noqda madaxweynaha xiga ee imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zaayid oo loo yaqaano m b z ayaa bishii mey ee sanadkii hore waxaa loo magacaabay inuu noqdo madaxweynaha imaaraadka carabta kadib markii walaalkii ay isku aabbe ahaayeen sheekh khaliifa oo u dhintay xanuun uu muddo la jiifay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington subax wanaagsan ramadaan kariim aynu ku horeyne aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in madaxweyne joe biden uu richard eg riley u magacaabay safiirka cusub ee dalka maraykanka u fadhi doona soomaaliya safiirka cusub ee soomaaliya loo magacaabay ayaa haatan xil sare ka haya wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka gaar ahaanna safaaradda maraykanka uu ku leeyahay kanada haddii golaha sanadka uu ansixiyo waxa uu bedeli doonaa larry andre oo ah safiirka maraykanka oo haatan u fadhiya soomaaliya magacaabisan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay soomaaliya waddo guluf uu maraykanku taageerayo oo ka dhan ah kooxda al-shabaab haddaba magacaabistan iyo xidhiirka maraykanka iyo soomaaliya ee xilligan ayaan ka waraystay daahir salaad xasan oo ah aqoon-yahan ku xeeldheer xidhiirka caalamiga ah iyo dowlad wanaaga
bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ambassador richard h riley inta yar aan ka akhriyey waa xubin sare ee ka mid a foreign serviceka maraykanka ama wasaaradda state departmentka kana soo shaqeeyey wadamo badan oo ku yaala asia africa europe iyo xataa north america oo ay jamaica tahay ka mid tahay waa safiir waxaan la yidhaahdo loogu yeero extraordinary plenipotentiary oo ah macnaheedu awood buuxda ayuu haystaa inuu si buuxda uga howlgalo waddanka loo magacaabay haddii uu noqdo in la ansixiyo daahir safiirkan cusub ee la magacaabay wuxuu ku soo aadayaa xilli xiriirka soomaaliya iyo maraykanku uu soo hagaagayay sanadihii lasoo dhaafay marka xiriirkaasi halka uu haatan marayo waa mahadsan tahay xiriirka soomaaliya iyo maraykanka markaan wax yar ka taataabto xaqiiqdu waxay tahay inuu soo hagaagayay muddadii dambe gaar ahaan markaan si dhaba u sheego sidii xukuumadda cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud doctor xasan sheekh maxamuud loo doortay oo xilka madaxweynenimada soomaaliya ula wareegay xiriirkaas dabayl cusub ayaa dhex timid wanaag iyo iyo dardargelin cusub ayaana ku bilaabatay xiriirkuna wuxuu sidiisaba ku salaysan yahay in soomaaliya hesho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale taas oo helitaankeedu uu aasaas u yahay ka hortagga iyo ciribtirka argagixisada caalamka sida khawaariijta la dagaalanka khawaariijta oo madaxweynaha soomaaliya uu aada iyo aada iyo aada isugu taxallujiyey ilaa haddana qeybtii labaad ee la dagaalanka argagixisada uu socdo qeybtiisi horena natiijooyin aada iyo aada u wanaagsan oo caalamku soo dhoweeyey soomaaliduna si fiican ugu diirsatay in la yareeyo dhibaatooyinka waxaa ka mid a xiriirkaas in la yareeyo dhibaatooyinka bini aadanimo sida abaaraha fatahaadaha lana hormariyo la qabsiga isbedelka cimilada waxaa si kooban haddaan u sheego marka mashaariicda dowladda maraykanku ka taageerto soomaaliya waxaa ugu horeeya dhinaca gargaarka oo lacagtii ugu badneyd hadda muddadii aan soo dhaafnay ay ku bixisay in ka hortagga abaarihii sanadkii hore oo aan waddan ka mida adduunka caalamka uusan bixin ay bixiyeen waana ammaan runtii loo soo jeedin karo dowladda maraykanka siday u garab istaagtay ummadda soomaaliyeed oo dhibaatadu haysatay waxaa iyaduna muhiima dhinaca ammaanka iyo taakulaynta iyo tababarida ciidamada qalabka sida tayeynta ciidamada qalabka sida waxbarashada ayay ka taageertaa economic growth and trade oo ganacsiga iyo iisheeg dhaqaalaha waxaa ugu dambeeyay maantay lakala saxiixdan kuu sheego dowladda maraykanku waxay waddo u furtay ama u furaysaa iyadoo raacaysa african growth and opportunity act wax la yidhaah in soomaaliya dalagyada kasoo go-a ama khayraadkeeda ama badeecadaheeda ay maraykanka usoo dhoofin karaan arrintaasna waa arrin runtii ummadda soomaaliyeed oo aan ku naqaano ganacsi iyo iyo fircooni gaara in ay soo dhaweyn doonaan beeraha iyo wax soo saarka ayaa kamid a dhiirigelinta ganacsiga gaarka loo leeyahay dowlad wanaaga democracy dimuqraadiyeenta xuquuqda bini aadanka ayaa kamid a intaas marka waa mashaariicda iyo arrimo aan soo koobay oo xiriirka iskaashiga ah ee dowladda soomaaliya iyo maraykanka ka dhexeeya maxaa maraykanka danta uu soomaaliya ka leeyahay ee haddii aad soo koobto danta maraykanka ee waxaanu cilaaqaada uu laleeyahay soomaaliya uu ka leeyahay maxay tahay
maraykanku sidaan ognahay calaaqaadka soomaaliya horta wuxuu la bilaabay wax dhow ma aha nineteen sixty kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuu maraykankii soomaaliya heshiis ka leh arrimaha maraykanku hadda xoogga saarayana waxaa ugu muhiimsan arrinta la dagaalanka argagixisada caalamka ko labo sida madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh doctor xasan sheekh maxamuud u sheegay waxa weeye soomaaliya marti ka noqon mayso khayraadkeeda khayraadkeeda madaxweynuhu wuxuu sheegay haddaan kalluun leenahay haddaan beero leenahay haddaan arrimo kale oo dhaqaale oo aan adduunka u bandhigi karna ay jiraan in aan soomaaliya ka manaafacado oo ay meel ku sugto horumarinteeda iyo dhaqan dhaqaalaheeda taasna runtii waxay yididiilo gelisay dowladda maraykanka qaabka dimuqraadiyeynta ee tartiibtaba ha u socda hadduu rabo laakiin si wanaagsan ku socda oo isbeddelka xukuumadaha si dimuqraadiya oo baarlamaan barlamentarian ah oo laba aqal ka kooban oo doorasho gelaya oo madaxweyne lagu soo doorto waa dimuqraadiyad curduna u baahan in la taageero waxna lala qabto lana gaarsiiyo meesha ay ku habboon tahay in la gaarsiiyo tan kale in laga xishooda ma aha soomaaliya waa strategic caalamka waxay ka tahay very strategic geographical strategic maaragtay locationay ku taallaa meel maaragtay strategial ayaa ilaahay lagu abuuray wadamada iyo adduunka aan kula shaqayn karno ama kula shaqaysan karno ama kula aan kula dhaqmi karno waxaan u malaynayaa inay yani habboon tahay in lagula dhaqmo taageero iyo iskaashi buuxda buuxana lala yeesho
kaasina wuxuu ahaa daahir salaad xasan oo khadka telefoonka iigu warramayey xilli uu caalamka ka curtay loolanka awoodeed ee u dhexeeya quwadaha waaweyn ayaa haatan waxaa walaac xoogan laga muujinayaa badqabka xarkaha badda hoos mara oo dalalka caalamka isaga kala gudbiya internetka kuwaasi oo xudun u ah xiisadaha juqraafiyadeed ee ka dhex aloosan maraykanka iyo shiinaha sida ay sheegayaan khubarada kala duwan xarkaha badda hoos mara oo dhirirkooda lagu qiyaaso in ka badan hal milyan oo kilomitir ayaa daboola sagaashan iyo sagaal dhibic afar boqolkiiba internetka dunida laga isticmaalo haddaba warbixin ay qortay laanta mandriinka ee v o a waxaa noo soo koobaya ismaaciil xuseen farjar justin sherman oo aqoon durugsan u leh adeegyada internetka kana tirsan macadka daraasaadka siyaasadda ee atlantic council ee ku yaalla washington ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in marka laga hadlayo loolanka u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha ee dhinaca farsamada casriga ah ama sidoo kale dhinaca basaasnimada iyo in xogaha la jabsado in arrimahaas oo dhan ay xudun u noqonayaan xadhkaha badda hoos mara tusaale ahaan xadhkaha badda hoos mara ayaa ah mid ka mida qodobada sida weyn u saameeya xidhiidhka aan cagaha adag ku taagnayn ee shiinaha iyo taiwan taas oo shiinuhu u arko taiwan in ay tahay gobol ka mida dalkiisa sidoo kalena arrintan ayaa ah udubdhexaadka ismaandhaafka maraykanka iyo shiinaha bishii hore ayay ahayd markii la jaray xadhkaha internetka ee badda hoos mara ee isaga kala gudba taiwan iyo jasiiradaha maatsu kuwaas oo ay maamusho dowladda taiwan jasiiradaha maatsu oo ay ku nool yihiin ilaa afar iyo toban kun oo qof ayaa internetka ka heli jiray xadhkaha badda hoos mara waxaana ay markii dambe noqdeen kuwo aan haysan wax adeeg internet ah inkasta oo xukuumadda taiwan ay ka gaabsatay in ay faallo ka bixiso arrintan haddana guddida qaran ee isgaadhsiinta ee dalka taiwan ayaa sheegay in ay heleen caddaymo muujinaya in markab laga leeyahay dalka shiinuhu in uu jaray xadhkaha internetka meel ka baxsan shiinaha ilaa konton kilomitir bilowgii bishii februari guddida ayaa sheegay in toddobaaddo kadib in haddana mar kale in markab kale uu jaray xadhigga labaad ee internetka ee badda hoos maraa wakaaladda wararka ee associated press ayaa ka soo xigatay shirkadda isgaadhsiinta ee ugu weyn dalka taiwan in ilaa toddoba iyo labaatan jeer la jaray xadhkaha badda hoostooda mara ee internetka qaada shantii sano ee ugu dambaysay laanta afka mandarin ee v o a oo la xidhiidhay safaaradda shiinaha ee washington iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa weydiisay in ay arrintan faallo ka bixiso hase ahaatee waxaa loo sheegay in dowladda beijing in aanay wax hadala ka bixinaynin arrimaha la xidhiidha xadhkaha badda hoos mara xadhkaha internetka qaada ee badda hoos mara ayaa ah kuwo aad u waaweyn mar kasta oo uu dhaawac soo gaadhona waxa isku duubma xadhkaha gudaha ku jira kuwaas oo sababi kara khataro kala duwan mararka qaarkood ayaa xadhkaha internetka sida ee badda hoos mara loo bartilmaameydsadaa dano siyaasadeed sida ruushku muujiyey intii uu socday dagaalka yukrain isaga oo bartilmaameydsaday kaabayaasha internetka ee dalkaas joseph huang oo xubin ka ah jaamacadda george mayson ayaa u sheegay laanta mandarinka ee v o a in hagaajinta xadhkaha la jaray bishii hore ay ku baxayso lacag iyo weliba wakhti aad u badani waxa uu sheegay inay xadidan tahay lacagaha ay dalalka caalamku ku bixiyaan daryeelka xadhkaha badda hoos mara haddana marka ay dhacaan xaalado deg deg ahi waxaa dhacda in ay wakhti qaadato in la helo ciddii hagaajin lahayd tusaale ahaan xadhkaha la jaray ee taiwan ayaa xilliga ugu horreeya ee la hagaajin karaa ay tahay bisha abriil labaatankeeda waxaana lacagta lagu hagaajinayaa ay u dhaxaysaa saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan kun oo dollar ilaa lix boqol iyo lixdan kun oo dollar joseph ayaa soo jeediyey in loo baahan yahay in taiwan maraykanka iyo xulufadooda qaaradda eshiya in ay xoojiyaan iskaashigooda kaabayaasha badda hoos mara iyaga oo maalgelinaya in badda hoos loo qodo oo xadhkaha la aaso iyo in la yagleelo nidaam sharci oo qabanaya cidda sida badheedhka ah ama sida kama ah u jarta xadhkahaasi ilaa sannadkan labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaa dunida ka jira in ka badan shan boqol iyo konton xadhig oo badda hoos mara kuwaas oo internetka isaga kala gudbiya daafaha caalamka sida laga soo xigtay shirkadda telegeografi ee fadhigeedu yahay dalkan maraykanka xadhkahan internetka ee badda hoos mara ayaa dherer ahaan lagu qiyaasay in ay gaadhayaan ilaa hal dhibic afar milyan oo kilomitir oo dunida oo dhan ah xadhkahan ayaa qaada sagaashan iyo sagaal dhibic afar boqolkiiba internetka dunida laga isticmaalo
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo noo soo koobayey warbixintaasi ay qortay laanta afka mandrinka ee v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa dhegeystayaal weli nagala socotaan subax wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain waxaa sare u kacay xakamaynta dhinaca socdaalka ay la kulmayaan muwaadiniinta dalka ruushka u dhashay hase ahaatee muwaadiniinta dalkaasi ayaa hadba raadsada dalalka ay ka heli karaan sharciyo ay si fudud ugu socdaali karaan sida ay tilmaamayso xogta socdaalka ee dalka argentina ilaa koob iyo toban kun oo dumar ah oo u dhashay dalka ruushka ayaa dalkaasi gaaray tan iyo bilowgii sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii in badan oo ka mid a dumarkan ayaa ahaa xaamilo iyagoo ku umulay dalkaasi ku yaala koonfurta ameerika wariyaha v o a karina bafdazian ayaa warbixintan ku eegeysa sababta sida ay sheegayso xogta socdaalka ee argentina labada kun iyo labaatankii ilaa labada kun iyo labaiyo labaatankii in ka badan labaiyo labaatan kun oo muwaadin oo ruush ah ayaa tegay argentina ku dhowaad kala bar dadkaasina waa dumar qaar badan oo haweenkaasi ka mid ah ayaa ku jiray marxaladaha ugu dambeeya ee uurka iyagoo halkanna ku dhalay kriil makoviv waa aasaasaha wakaaladda argentina oo loo unkay in lagu caawiyo in haweenka ruushka ah ay ku umulaan argentina ilaa toddobaatan kun oo qof ayaa sannadkii hore mareegteenna weydiistay talo ku saabsan inay ku umulaan arjentiina тысяч человек.
sharciga arjentiina ayaa u ogol ilmo kasta oo ku dhasha dalkan inuu islamarkiiba noqonayo muwaadin waalidiinta cunuga ayaa helaya deganaansho rasmi ah iyagoo mustaqbalkana codsan kara baasaboorka arjentiina baasaboorka arjentiina ayaa u ogolaanaya dadka ruushka u dhashay inay si xor ah ugu safraan boqol iyo toddobaatan dal ka safridda ruushka ayaa noqotay mid aad qaali u ah xaaladaha qaarkoodna aan macquul ahayn sababo la xidhiira xayiraadaha safarka ee waddamada qaar ay ku soo rogeen waxay sidoo kale u oggolaanaysaa inay ka badbaadaan in loo askareeyo si ay uga dagaalamaan yukrain nataliya kisnofontova waxay u guurtay argentina iyadoo ka tagtay magaalada yuva ee ruushka У меня есть два сына.
waxa aan haystaa laba wiil waxa aan xaqiiqsaday in mustaqbalka aan u qorsheeyey ee ahaa in ay wax ku bartaan yurub wax kasta oo wanaagsan ay ku burbureen maalin gudaheed markii aan ogaaday in aan leeyahay uurka cunugayga saddexaad waxa aan aad uga fakirnay waxa aan samayn karno waxa aan la go'aansannay inaan ka baxno ruushka Что мы уезжаем из страны.
laakiin mas-uuliyiinta arjentiina ayaa sheegaya in in badan oo ka mid ah haweenka ruushka ee ku umula arjentiina aysan sii joogin sannadkii hore in ka badan kala bar dadka ruushka ah ee yimid arjentiina oo ilaa saddex iyo toban kun oo qof ahaa dalka waa ay ka tageen waxayna badankood ahaayeen haween ku umulay dalkaasi bishii februari valorencia krignano oo ah agaasimaha xafiiska socdaalka ee arjentiina ayaa ku dhawaaqday go'aan ay ku joojinayso in deganaanshaha rasmiga ah la siiyo muwaadiniinta ruushka ee ku umula argentiin laakiin inta badan wakhtigooda ku qaata dalal kale
Pero el 2020 bishii janaayo ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka afar kun iyo shan boqol iyo labaatan iyo saddex muwaadiniin ruush ah ayaa soo galay argentina waxaan arki karnaa tirada sii badanaysa ee duulimaadyada imanaya iyo tirada sii kordhaysa ee haweenka ruushka ee uurka leh abuelos ala iyo andrey briglovkin ayaan ka bixin argentina waxay u yimaadeen argentina si uu saygeedu uga badbaado suurtagalnimada in loo qoro inuu ka dagaalamo ukrain I told him that uh, I worry that he. Uh, waxaanu sheegay inaan ka walwalsanahay in la askareeyo waxaana ka baqayay inuu dagaalka ku dhinto anna aan keligay cunugayga koriyo He can die on this war, and I will grow our baby alone.
nataliya kosnofontova ayaan sidoo kale haysan qorshe ay uga tegayso argentina hadda iyada iyo saygeeda ayaa guriga ku shaqeeya barta isbaanishka iyagoo shaqo ka raadinaya buenos aires waxay leeyihiin kani waa dalkooda cusub iyagoo qaba rajo ku aadan mustaqbal wanaagsan oo ay ubadkoodu helaan taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha v o a karina bavrajian soomaalida ku dhaqan dalalka qurbaha oo britain ay ka mid tahay ayaa sannad walba bisha barakaysan ee ramadaan lacago ka ururiya soomaalida ku dhaqan dalalka galbeedka si loogu afuriyo dadka danyarta ah ee ku nool soomaaliya haddaba wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ku wareystay bashiir mursal ciise oo ka tirsan ururada samafalka ee isku xilqaama howlaha afurinta
ridwan aada u mahadsan tahay ramadaan kariim marka hore walaalahey soomaalida meel kastay joogaan waxaan u rajeynayaa ramadaan wanaagsan oo cibaado iyo caafimaad leh sanadka hore waxaan eh, aruurinay lacag sagaashan iyo sagaal kun iyo saddex boqol iyo toban dollar ah Eh, inkastoo sanad cusub uu noo yahay annaka ramadaan twenty twenty three waxaan filaynaa in, eh, dadka soomaaliyeed waxay noo dhiibaan inay noqdaan wax fiican annagana aan qabanno shaqo fiican lacagaha markaa xageed ka soo ururisaan inta badan soomaalida aad ka ururisaan xaggey ku nool yihiin Eh, London, eh, Stockholm, eh, Finland, eh, Helsinki, Copenhagen, Europe waa joognaa. Waxaan joognaa Toronto, waxaan joognaa Min- Minneapolis, waxaan joognaa in, em, eh, Ottawa, eh, Canada, waxaan joognaa eh, Johannesburg, eh, South Africa. Eh, danjirayaasha oo lacagaha aan u direyno oo s- dadka masaakiinta siinaya raashin qalalan iyaga laftooda xataa eh, localkooda waxbay ka aruuriyaan waxaan joognaa doolow laga bilaabo ilaa borama toddobiyo toban magaalo waxaa ka mida jowhar waxaa ka mida afar qaybood oo xamar dhexdeeda ah borama ka mid ah waxaa ka mida hargeysa ka mida waxaa ka mida gaalkacyo eh, goldogob eh, boosaaso eh, s- toddobiyo toban toddobiyo labaatan magaalo ayaan ka howlgalnaa oo Waayahay.
dadka waayahay marka lacagahan si gaar ayaad uga caawisaan dadku waa kala dhibaato badan yihiin xili adaga hadda lagu jiraa soomaaliya oo abaarihii ay ka jiraan oo roobabkii maaragtay muddaba aanay di'in marka see dadka ku caawisaan yaadse si gaar ah aad isleedahay xilligan way u baahan yihiin in lagu caawiyo inay helaan afur waxaan xulanaa dan yarta ag joogta danjiraha noo joogo goobaha aan kuu sheegay tusaale haddaan ku siiyo danjiraha noo jooga jowhar ama noo jooga borama wuxuu xulanayaa dadka jaaliyadda ka mid ah oo ugu liita oo aad xaaladda cunadooda ay ku adag tahay inay afur helaan marka qofkaasaa noo xil saaran inuu noo soo xulo qoysaska saboolka ah danyarka ah oo waayeel ku jiro ama caruur leh oo gacantoodii afkooda isgaari waayeen ayuu kabaa bisha ramadaan
kaasina wuxuu ahaa bashiir mursal ciise oo ka tirsan ururada samafalka ee isku xilqaama howlaha afurinta oo u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli markanna dhinaca qhasiidooyinka nebi ammaanka
عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا من ذكره وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القصان intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg idaacadda saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ismaaciil xuseen farjar oo idinleh nabadgelyo
صلى الله ألف مرة